subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin arbaca ah labada bisha januari sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo badhka aroornimo halka washingtonna ay tahay tobanka iyo soddon daqiiqo ah habeennimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah soomaaliya oo eriday ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobay diblomaasiyan maxaa ay ka dhigan tahay arrinkaasi warbixin falanqeyna ayaan idin haynaa
who maybe he's seen as politically threatening to Zilla Somalia. So Nicholas Haysom comes in.
waxay ila tahay inay arkeen in qaramada midoobe ay faragelinayso arrimaha siyaasadda gudaha ee soomaaliya gaar ahaanna siyaasiyiinta heerka maamul goboleed ee u cararaya doorashada oo villa soomaaliya ay khatar u aragtay waxaan kaloon idiin haynaa laba iyo labaatan xisbiya oo madaxweynaha suudan ugu baaqay in uu kala diro baarlamaanka iyo xukuumadda islamarkaana uu xakunka wareejiyo waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ka hadlaysa jilaac caanka ah bollywoodka indiya kana soo muuqday boqolaal filimo ah oo qaarkood da'yarta soomaalidu ay daawan jireen oo ku geeriyooday dalka kanada qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan soddon iyo toddoba qof ayaa la sheegay inay dhinteen talaadadii kadib markii maleeshiya loo maleynayay inay ka tirsan yihiin qabaa'ilka dogan ee dega maali ay weerar ku qaadeen tuulada fulani ee dhinaca bartamaha dalkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay uu ka mid ahaa nabadoonkii deegaankaasi kualan muuse dilago iyo dhammaan qoyskiisa waxaana kale oo la gubay tiro guryo ah dowladda maali ayaa wada wado isku dayo ay ku rabto in ay hubka uga dhigto maleeshiyaadka muddada dheer ku dagaalamaya bartamaha dalkaasi kuwaasi oo muran xuquuqeed dhul ku salaysan iyo daaqsiniyo biyoba uu ka dhexeeyo laba qabiil oo dega gobolada dhexe ee dalkaasi maali qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in dagaalada ku salaysan qowmiyadaha ee ka dhaca maali ay ku dhinteen sanadkii labadi kun iyo sideed iyo tobankii eena dhaafay ilaa iyo shan boqol oo dad ah ciidamada ilaalada xadka koofureed ee dalkan maraykanka ayaa talaadadii shalay u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisay iyo basbaaska la buufiyo si ay dib uga celiyaan ilaa iyo boqol iyo konton muhaajir oo rabay in ay kasoo tallaabaan xadka mexico soona galaan maraykanka muhaajiriintan oo ku sugan xadka mexico uu la wadaago maraykanka ayaa rabay in ay usoo tallaabaan xadka magaalada san diego ee gobolka california saraakiisha ciidamada xuduudaha ayaa sheegay in adeegsiga sunta dadka ka ilmaysiisay ay ka dambeysay kadib markii ay muhaajiriintan dhagxaan ku tuureen ciidamada maraykanka ciidamada ayaa xiray ilaa iyo shan iyo labaatan ruux halka inta kalena ay dib uga carareen dhinaca mexico halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socoteen waa v o a subax wanaagsan aan ku bilowno sida ku cad war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ceyrisay eregeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobe ee arrimaha soomaaliya nicholas hayson bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in nicholas hayson uu faragelin ku sameeyey madax bannaanida soomaaliya haddaba diblomaasiyan maxay ka dhigan tahay in dowladda soomaaliya ay erido wakiilkii qaramada midoobe maxayse u dhimi kartaa wada shaqayntii qaramada midoobe iyo soomaaliya gaar ahaan howlgalka midooda afrika ee qaramada midoobe ay gacanta ku hayso iyo howlihii ay dalka ka hayeen saare cabdi axmed ayaa arrimahan ka wareysatay rofesor william reno oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda chicago Seko warbixintan ayayna ka diyaarisay waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa si kooban loogu qoray inaanan laga rabin soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicholas haysam uuna faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha dalka waraaqdan oo nuxurkeeda uu ku socdo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in nicholas haysom uu jebiyey xeerarkii iyo qawaaniintii diblomaasiyadeed ee xafiiska qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya rofeor william rino waxa uu culumta siyaasadda ka dhigaa jaamacadda ku taala magaalada chicago ee north western university si dhow wuxuu ula socdaa arrimaha soomaaliya waraysiga aan ka qaadayna waxa aan weydiiyey siyaasiyan waxa ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay ceeriso ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya u qaabilsanaa
the government of Somalia sovereign right to expel a, a diplomat. So uh, the government has to accept the credentials of the diplomat, and if they choose not to, then um, the person's prohibited from returning to the country.
marka laga eego hanaanka heerka gobol xuquuqda madax bannaani ee dowladda soomaaliya ay u leedahay waa in ay eryi karto diblomaasi dowladdu waa in ay aqbasho qofka diblomaasiga ah inuu dalka ka shaqeeyo haddii ay rabto haddii ay diiddo dabcan qofkaasi waddanka waa laga diiday tanina waa sharaxaad dowladda soomaaliya waxa ay xaq u leedahay in ay ka hadli karto haddii ninkan uu faragelin ku samaynayo arrimaheeda gudaha ayna ku tahay waxaan la qaadan karin waana waxa ay sameeyeen oo ay u dhaheen dalka lagaama rabo xaq ayayna soomaaliya u leedahay in ay sidaasi samayso marka laga eego xeerarka caalamiga ah
nicholas haysem oo qabsanaha arrimaha soomaaliya ee qaramada midoobey ayaa ahaa madaxa siyaasadda ee arrimaha soomaaliya qaramada midoobey waa cidda gacanta ku hayso ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya ee qaramada midoobey iyo qayb ahaan kuwa soomaaliya marka maxaa uu yahay falcelinta laga filan karo inay ka timaado qaramada midoobey
for example, to cut off assistance, cut off aid. Um, and uh, given that uh, the UN's been giving aid to police force in Somalia, um, I imagine that probably what they'll do is they'll retaliate and um, further cut off uh, aid. But that's not the end of the question, of course, because Somalia's government maybe they can find assistance somewhere else, and this is. Uh, dhinac marka laga eego qaramada midoobe waxa ay go'aansan kartaa in ay jarto kaalmada ay siiso soomaaliya qaramada midoobe waxa ay siinayeen kaalmo ciidamada booliska soomaaliya laakiin se fiiri waxaa iyaga oo ka aargudanaya arrinkan ayay jari karaan kaalmadaasi taasina ma noqonayso su-aasha oo dowladda soomaaliya waxaa kale oo ay heli karaan kaalmo meel kale uga imaan karto tanina waa waxa laga yaabo in ay tahay siyaasiyan waxyaabo ay horey uga sii fakareen oo ay haystaan ciddii u bedeli lahayd ma filayo in ay sidaan ay sameeyeen iyagoon ka fikirin in ay haystaan ciddii u bedeli lahayd qaramada midoobe haddaba sidee ayay arrintani u dhaawici kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobe it'll damage the relations, but it's also it's it's part of a power play because the United Nations, um, to some extent, it, the UN needs Somalia, even if uh, the UN thinks that Somalia is in a dependent position.
waa ay dhaawici kartaa xiriirka sidoo kalena waxaa la ciyaarayaa khidado dhan markii laga eego qaramada midoobe soomaaliya oo ay u baahan tahay xataa haddii qaramada midoobe ay u aragto soomaaliya inay tahay dal iyada uun ku tiirsan laakiinse in soomaaliya ay erido ergeyga gaarka ah waxa dowladda soomaaliya ay muujinayso uma eka in soomaaliya ay joogto heer ay wax ku tiirsan tahay iyada marka hadda qaramada midoobe waa in ay iyaga ka fikiraan ma in ay soomaaliya ka tagaan ayay noqonaysaa mase waxa ay tahay inay ka sii fikiraan waxa xigi kara oo ka imaan kara soomaaliya haddaba soomaaliya ma haysatay marin kale oo ay mari lahayd ka sokow in ay eriso nicholas haysam wuxuu iigu jawaabay mar kale professor william rino
Um, a regional politician who's running for election who maybe he's seen as politically threatening to Villa Somalia. So Nicholas Haysom comes in.
waxay ila tahay inay arkeen in qaramada midoobe ay faragelinayso arrimaha siyaasadda gudaha ee soomaaliya gaar ahaanna siyaasiyiinta heerka maamul goboleed ee u cararaya doorashada oo villa soomaaliya ay khatar u aragtay marka waxaa soo dhex galay nicholas haysam oo yidhi maxaad sharci ah oo aad u haysataan in aad xirtaan ninkan marka villa soomaaliya waxa ay ka eegtay ma fiirsan karnaa in uu arrimaha ka hadlo si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay tallaabadan ay ku erisay wakiilkii qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ay timid kadib markii nicholas haysom maalintii saddexaad uu u diray waraaq wasaaradda amniga taasi oo wax uga weydiiyey xariggii roobow iyo dhimashada dad rayida oo ka badnaa shan iyo toban qof kuwaasi oo ku dhintay rabshadihii ka dhashay doorashadii ka dhicisay magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed intii u dhexaysay saddex iyo tobankii iyo shan iyo tobankii bishii diseembar
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay zahre cabdi axmed oo warbixintaasi inesukan soo duuday soona jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa v o a waa hagaag halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washingtone markana bal haddii aan u leexano haddaba baraha bulshada ee xagga internetka waxaa iyagu ay ka mid ahaayeen meelaha sida weyn ee dadka soomaalida ah aragtidooda ilaa xalay ilaa shalay ay uga dhiibanayeen erida ergeyga gaarka ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya ee dowlada soomaaliya gobolka minnesora wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa mikrofoonka v o eda la dhex qaaday qaar ka mid a dhegeystayaasheena magacaygu saddexan waa calas cali barre waxaan ku noolahay magaalada minneabolis gobolka minnesota aad iyo aad iyo aadaan usoo dhoweynaa go'aankaas geesinimada leh ay qaadatay dowladda soomaaliya oo ay ku buriday ergeyga qaramada midoobey u qaybsana soomaaliya maadaama aan nahay dal xur ah ma ahan inaan mar waliba dulinimo qaadanno waayo carabta waxay ku amaahdaa waman yuhin yus'il ilawaanu calayhi oo macnaheedu tahay qofkii dulinimada caadaysto dulinimada u fududaato marka waa go'aan loo baahnay ma aha mar waliba afar sanoo horaa gabranin la yidhahda madaxa naga haystay waa inaan istusnaa inaan annaga ismaamuli karno waxna aan diidi karno waxna aan ogaal karno hadalkaasna waa hadal fiican mowqif fiican waana tallaabo geesinimo leh magacii waxaa la dhahaa ismaan axmed waa nin ganacsade oo jooga magaalada minneabolis oo business ku leh oona si fiican lii yaqaano wallaahi go'aanka runtii horta go'an fiican ma aha marka hadalka maadaama qaran midoobe xafiiskooda la weeraray iyo madax la hadlay oo ay dhaheen maadaama go'an oo degdeg waaye go'aankaas waxaaba fiican in laga naqdabo sababto a go-aan oo soomaalida oo fiican ma aha madaxdeena uma fiicna sharafteen iyo sumcadeen ayaa hoos u dhacaysa waxaan jecelnahay wax haddii la qabanaya si daaragti ma loo qabta sida daritaa loo qabtaa laablaa looma galo un-ka waa u baahana iyagan waa noo baahayin waa laisku baahaya adduunkan
maxaad sababta u aaminsan tahay inay degdeg tahay maxay tahay waay sababta waxaa waaba iska caddaay markuu madaxweyneha hadlay iyo qaraxii oo un-ka lala beegsaday waa isku maalin marka sidaas looma baahneen arrintan degdega ma fiicno degdeg waa laga fiirsadaa dowlad oo madax bannaananahay dowlad internationalana adduugan laga aqoonsana un-kan ku jirnaa marka dadkan inaa xumaanta inaan tusnaba ma ahayn waxaa fiican inaa maaragtay oo isla wada shaqeeyo magacaygu waa cabdicasiis caraale minneabolis waxaan ka mid ahay macallimiinta minneabolis public schools aragtideeda ku aadan go-aanka ay dowladda ka qaadatay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya waxay ila tahay dowladda inay ku saxan tahay because wakiilku wuxuu faraha la galay internal affairs wax wadanka soomaaliya u gaara wuxuuna markaas sababay inuu undermining ku suubiyo nidaamka dowliga ee meesha ka jiro marka anigu ay waxay ila tahay tallaabo fiican teeda kalena waa inaanu fahamnaa inay dowladdu ay ka soo horjeedin in ay un-ka meesha joogaan ay leeyihiin keliya ninkani lama shaqayn karno soo dirsada qof kale aan wada shaqayn karno magacayga waxaa la dhahaa axmed cali waxaan ku noolahay magaalada minneabolis wadanka maraykanka dowladda soomaaliya go-aanka ay qaadatay maanta waa go-aan qaraska tuur ah saasna waxaan u leeyahay wadanka soomaaliya waxaa waxsiiyo dowlada reer galbeeda united nationka waxaa loo keenay ciidamo ilaaliya ciidamada ilaalinaya dowladda soomaaliya waxay kala ilaalinayeen waa soomaalida dhexdeeda dowladda soomaaliya haddii su-aal uu weydiiyey ninka qaramada midoobey ninkaan lahaayo hays uu dhaho waxaan u baahanahay inaan wax idinka weydiiye wixii baydhabo ka dhacay wixii baydhabo ka dhacay soomaaliya dhanna waa ka xumeed oo dowladda soomaaliya si aan professional ahayn ay sheekadaas u handalgareeyeen marka waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya fudaydka badan oo qaraska tuurka oo siyaasadan guracan ah inay ka fiirsadaan wadankeena dan uguma jirto waan ka soo kabanay dhibaatooyinkii qabiilka iyo argagixisada iyo wixii maantana inaan dib ugu noqonno siyaasad xumo iyo adduunkiina caawinaya inaan idima baahnin ee naga bax mideeda labaad dowladda soomaaliya waxay moogtahay nicholas hays inayna ayaga ayna soo doorano united nationka ay soo doorteen waxay xaq u leeyihiin inay dhahaan naga bedela hadduu wax qalada uu suubiyo arrimaha uu asaga hadda uu ku haysto weydiinayo waa arrimo muhiim ah waxaa ka mida ninka degm magaalada baydhabo booliskeeda haysto arrimihii uu ku dhawaaqo ahayd qof soo banaanbaxo oo annaga amar naga haysan hadduu imaado uu banaanbaxo xabad aad taqaano oo dadka waa laynaynaa shacabkaaga inaad laysid xaq uma lihid mideeda labaad waxay ahayd arintii ninka la dhahaya ii sheeg mansuur robow dowladda soomaaliya marka hore markuu isku soo dhiibay ma aysan u sheegin dadka soomaalida ninkan inay cafisay inay xirayso nin dembiyo badan soomaaliya ka galu ahaa sharciga soomaaliyana kuma jiro sharciga oo amnestiga ah dowladda soomaaliya weli mayna baasgaran sharciga amnesty qof in la cafiyo ah marka dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa fudaydka badan inay dhaafaan iyo dagaalka ay ku haayaan siyaasiyiinta soomaaliya iyo siyaasadda dibaddaba oo nimanka united nationka nin ku biilaayo ciidan kuu keenay bajetkaaga sanadka kaa dhiso in aad saan ula dhaqantid way ila xuntaa aniga
codadka qaar ka mida dhegeystayaasha v o eda ayay kuwaasi ahaayeen halkaasi aad ka dhegeysanayseen waa washington
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa wajahaya baaqiyo ama cadaadis sii xoogeysanaya oo kaga imaanaya xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo dalbanaya inuu xilka isaga dego kadib dibadbaxyo salka ku haya dhaqaale xumo oo dalkaasi hareeyay maalmihii lasoo dhaafay warbixintan waxaa magaalada qaahire kasoo diray waryaheena xuseen cismaan saxnuuni labaiyo labaatan xisbi oo ka jira dalkaasi suudaan oo intooda badan qayb ka ah xukuumadda suudaan ayaa soo saaray bayaan ay ugu baaqayaan madaxweynaha dalkaasi xasan cumar al bashiir inuu kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi axsaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa sidoo kale ku baaqay in la dhiso gole hogaamiya dalkaasi iyo xukuumad kumeel gaar ah oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan kooxaha iyo axsaabta siyaasadda ee waddankaasi sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya suudaan xisbiga al islaax ayaa shaaciyey inuu la baxay dhammaan xubnihii uu ku lahaa xukuumadda dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay madaxweyne albashiirka suudaan uu soo saaray wareegto uu ku magacaabay guddi baara khalalaasaha ka dhacay dalkaasi tan iyo markii ay ka bilowdeen dibadbaxyada rabshadaha wata dalka suudaan ayaa lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban qof sida ay sheegayaan wararka rasmiga ah sidoo kale waxaa lagu dhaawacay boqolaal qof oo kale kadib markii dalkaasi ay ka qarxeen dibadbaxyo looga soo horjeedo sicir bararka ka jira waddankaasi haddaba maxamed garaad xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey siduu u arko warmurtiyeedka ay soo saareen axsaabta siyaasadda ee dalkaasi asxaabtaas waxay kusoo qaateen in dowladdu iscashisho maadaama waddanku oo qalalaaso siyaasadeed iyo dhaqaalo intaba uu ku jiro baaqeedu wuxuu ahaay dowladdu inay baarlamaanka inay kala dirto oo shacabka iyo banaanbaxyada iyo beesha caalamka hadal mataajada kasoo dhacay inay maqasho ayaa mataqaana ayaa baaqa u ahaayeen asxaabtan oo mataqana dowladda kastan waxaa marka dowladda ayay cadaadis saareen dowladduna marka inay maqasho beesha caalamka iyo shacabkeeda iyo dadka inay maqashona way way aad iyo aad bay u ficnaa lahayd haddii ayse dowladda ay ka dheg adeegtane aniga waxay eg tahay inay imaan karto burbur iyo mataqana dhibaato badan inay u horseedi karto marka inta weli oo waddanka u soo burbur ama dadku aysan kala cad waxaan ila tahay in asxaabta iyo beesha caalamka dowladda inay maqasho udhegayso u dheganuglaatay sababta ay tahay waynu garan karnaa qof xiligi talisnimo iyo mataqaana waynu garan karnaa dhibaatada ay leedahay labada asbuuc ugu dambaysa waxaa socotay banaanbaxyo ay dadku dalbanayeen dowladdu inay mataqaana isbedel inuu yimaado marka haddii isbedel la waayane de waynu garan karnaa dadku waxay ka cabanaya ayaa weli taagan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ay kala eryeen kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum kuwaasoo ku baaqayay in kursi uu isaga dego madaxweyne albashiir bishii diseembar ee sanadkii hore ayay dowladda suudaan kor u qaaday qiimaha qutulduruuriga iyo shidaalka ka gadaal markii suudaan ay lugaha la gashay qalalaase dhaqaale oo aad u baahsan dibadbaxyada looga soo horjeedo arrimahaasi ayaa isku beddelay mid kacdoon ah oo lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweynaha dalkaasi cumar al bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
milaa caanka ah dalka indiya lana yiraahdo kaadar khan ayaa xalay waxaa aan iraahday habeen saddexaad uu ku geeriyooday magaalada toronto ee dalka canada haddaba geeridiisa khadar khan oo ka mida jilaayaasha muslimiinta ee dalka indiya sida weyn caanka uga ah ayaa waxa ay timid markii bilooyinkan dambe uu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala magaalada toronto ee dalka canada wariyahayaga xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya jilaagan oo aflaanta hindida oo dhalinyarada soomaalida qaarkood ay aada ugu taxnaayeen qaar badan oo kamida kasoo muuqday iyo geeridiisa
jilaaga caanka ah ee aflaanta hindiya kadar khan oo haystay dhalashada dalkan kanada ayaa xalay ku geeriyooday magaalada toronto isagoo kow iyo siddeetan sano jira ku dhowaad lix iyo toban toddobaad oo uu xanuunsanaa kadib kadarkhan ayaa kun sagaal boqol toddobiiyo soddonkii ku dhashay magaalada kabul ee dalka afghanistan isagoo aad u yar ayay reerkiisa usoo guureen magaalada mumbai ee dalka hindiya jilaagan ayaa ka soo muuqday ilaa saddex boqol oo filim filimkiisii ugu horreeyey ee daag wuxuu jilay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii waxaana atooriya atariisho ka ahaa rajesh khana iyo sharmila tagor gurjiid kawur waxay u dhalatay dalka hindiya haddase waxay arday ka tahay magaalada toronto waxay cabiraysaa dareenkeeda ku aadan dhimashada kadar khan Kadir Khan was a great actor. He, he usually played comedian roles and he worked in more than 300 movies. We'll miss him a lot.
qadar khan waxa uu ahaa jilaa aad u wanaagsan inta badan waxa uu ka ciyaari jiray kaalinta qosolka in ka badan saddex boqol oo filim ayuu ka soo muuqday in badan ayaan u xiisi doonaa dhammaan jilaayaasha bollywoodkana way u xiisi doonaan waxa uu dhiirigeliye u ahaa jilaayaasha ku cusub xirfadda jilista waan u xiisi doonaa
He's a great inspiration to the new actor and actresses in the industry. So, yeah, we'll miss him.
soomaalida ayaa aad u daawata filimaanta hindida weliba waxay jilayaasha u baxsadeen magacyo u gooni ah oo ay ka mid yihiin cali dheere lacagey lacag saalimasey indhabaliil atooraha shabeelka iyo kuwo kale oo badan haddaba maxay ku xasuustaan kadarkhan waa kan nuurdiin maxamed jilaaga caanka ah kadarkhan wuxuu ka mid yahay maarata jilaayaasha oo caanka ah oo maarata oo aada looga xiisaya wadanka soomaaliya khaasatan asiga wuxuu jili jiray aabanimo wuxuu aabanoon jiray maarata atrishada iyo iyo aktoora maarata filinka la jilaayo wuxuu jili jiray maarata qareennimo wuxuu kale aada u jili jiray maarata qosolka dhanka qosolka aada ku quusan jiray waxaa kale aada loogu xasuustaa wadanka soomaaliya filinka caanka ah camoole iyo maarata iyo dhogol oo la jili jiray jilaaga caanka ah lacagay lacag marka waxa waye waa nin oo aad u qosol badan waxaa kale dana maaragtay filinkiisa oon oo uga xiisan jiray maarata waa nin oo aad u qosol badan waa comedian waay waa qosol badan yahay kadarkhan wuxuu filimaan la jilay jelayaal caana oo ka tirsan bollywoodka hindiya oo ay ka mid yihiin amita bashan oo soomaalidu ay u taqaano cali dheere govinda akshay kumar oo isna soomaalidu ay u taqaano mr bon sunil sheti oo soomaalidu ay u taqaano balwan j k shariif mithon jagrabort iyo kuwo kale oo badan filimka ugu qosolka badan ee lagu magacaabo hamhayn kamaalke waxa uu la keenay kadarkhan jilaaga lagu magacaabo anubam kheer oo soomaalida ay u taqaano lacagay lacag filimkaas oo ay ku jilayaan indhoole iyo dhagoole ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narenda modi ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in kadarkhan uu ahaa qoraa filimaanta oo xasuus badan ka tegey islamarkaana jilaa xirfadiisu ay iftiimisay shaashadaha jelayaal kale oo ay ka mid yihiin amita bashan ayaa ka tacsiyeeyey geerida kadarkhan wiilka kadar khan oo lagu magacaabo sarfaras khan ayaa warbaahinta b t i u sheegay in aabihiis lagu aasi doono dalkan kanada maadaama uu sheegay in reerkoodu dhammaan ay degan yihiin halkan xuseen nuur xaaji v o a toronto waa tahay xuseen dib ayuu noo xasuusiyey mister ciyaal ciyaalnimada iyo dadkii filimaanta hindida ku taxnaa shilimooyinka qaar waa tahay nuuro bal dhinacii ciyaaraha mahadsanid zahra horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska saddex ciyaar ayaa dhacay xalay kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa waxa ay kaalinta labaad ee horyaalka kala wareegtay kooxda manchester city kadib markii ay saddex gooliyo eber ku garaacday kooxda kubadda cagta ee cardiff waxaana ka muuqday markale ciyaaryahan harry kane oo weerarka uga ciyaaro oo goolasha mid ka mid ah dhaliyey arsenalna waxay iska meertay guuldaradii xanuunka badneed ee lix iyo labaatanka bishii hore ay kala kulantay kooxda liverpool markii ay afar gool iyo gool ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee fulham leicester city waxaa ka badisay kooxda waxa ay ka bidisay kooxda everton oo ay ku garaacday hal gool iyo eber dhinaca kale horeynta waxaa weli hogaanka haysa kooxda liverpool waxaa ku xigta tottenham halka kaalinta saddexaadna ay ku jirto manchester city waa tahay markana dhinacii heesaha waa teero makaahela hadda iyo aamin afriig cawaale aadan
allele waxbaa ka dhacay heesta taageero markaa helaa codadka cawaale aadan iyo aamine afriig sahra waxba lasulma harino waxaad moodaa in laysku waxaanba ka helayba aniga bil iyo toddobaad i dhowr go-aanka aan soo gaaro markaas kadib wixii aan kuula imaado arag waxaan filayaa inay soo dhowdaa marka waayo heestana waxaa horey ugu luqeeyey isla fanaaniinta reer jabuuti fu'aad axmed iyo fartuun ducaale haatanna waxaa soo casriyey fanaaniinta reer jabuuti ee aamine afriig iyo cawaale aadan iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayey zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa saaka inoo joogay ilyaas gabayaah hootan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo subax wanaagsan